abuuray maxaad u sujuudiilan wuu kibrey baa layidhi yani waa sifo xun weeye kibirku moogtahay ibliis bay halaag iyuu halaag ku halaagsamay kibirka wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi xikaayatan yani asagoo ka xikaayoonaya can qowli ibliis rabbi faandirnii ilaa yawmi yubcasuun ibliis markii yani ay ilaahay caradiisa ku dhacdo naxariista ilaahay laga dheereeyey fakruj fa ina calayka lacnatii ilaa yawmi iddiin markii la yidhi qaala wuxuu yihi rabbi faandirnii ilaa yawmi yubcasuun ilaahayo waxaan rabaa inaad ii kaadiso ilaa qiyaamaha laga gaaray in cimrigayga la dheereeyo aan lay dilin baan rabaa ibliis ma dhiman imagta waa cimri dheer iska joogaya asaga ilaa qiyaamaha intaasaa la siiye waay marka faandirnii ilaa yawmi yubcasuun qaala fa inaka min almundariin baa ilahay waa lagu sugeeyaa kac wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ibliis asagoo ilaahay nooga xika nooga warramayo qaala wuxuu fabimaa aqwaytanii laaqcudana lahum siraadaka almustaqiim fabimaa aqwaytanii qaala wuxuu yidhi fabimaa aqwaytanii ilaahayow baadiyeynta aad i baadiyeysay soo aniga yani yani jidka hanuunka wanaagsanaa kama dhumin laaqcudanna waan fariisanayaa waan fariisanayaa lahum ayaga siraadaka almustaqiim waddada toosan baan u fadhiisanaya ilaahay dadka mu'miniinta waddada toosan baan u fadhiisanaya uma laatiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu walaa tajidu aktarahum shaakiriin anugu namarka markii ogaaday in naxariista ilaahay laga dheereeyo ehlunaar uu yahay ilaahay buu wuxuu ka baryay wuxuu yidhi intaa yacni qiyaamaha laga gaarayo adduunyada dhisanta ilaah iska kaydaa waa lagu dib dhigay baa markaasuu dhaartay wuxuu yidhi dhinac kastaan ooga imaanaya meelka waddo kastaan u fadhiisanaya waddada toosan baan u fadhiisanaya markaasaan ka leexinaya midig baan u yani ka maraya bidix baan horay iyo gadaal baan ooga imaanaya badankooda maba helaysa ilaahw inay kugu shukrinayaan ay aayad kale wuxuu yani ilahay ina usheegay uu ku leeyahay qaala fa bicizatika lauqwiyanahum ajmaciin ilaahayow cizadaadaan ku dhaartaye waan baadiyanaya dhammaantood waan baadanaya ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommo in yar uun adiga cibaadada yani iimaanka ku khalisay mooyaane waan baadiyanaya kulligood waan baadiyanaya marka ibliis wuxuu og yahay inuu ilaahay asaga abuuray buu og yahay inuu yani midka dilaya inuu ilaahay yahay buu og yahay ka hadhow qiyaamaha soo bixinaya inuu ilaahay yahay buu og yahay kan baadiyeeyey inuu ilaahay yahay buu og yahay marka macrifada qalbigaa saas intaasoo dhan webiy maxay u tarta laakin walow kaana hadduu yahay maa tascumu waxaad sheegaysa saxiixan hadduu yahay la kaana kaiirun kuwo badan oo min alkufaari ah gaalada ah mu'miniina bay noqon lahaayeen bimacrifatihim garashadooda lirabbihim ay yani garanayaan waay maca inkaarihim lahu bilisaanihim qalbiga way ka yaqaanaan carabkana way ka diidayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wajaxaduu biha wastayqanataa anfusahum wajaxaduu biha way diidayaan oo yani kelimadii kelimatu tawxiidka ayd bay diidayaan wastayqanataa anfusuhum naftooduna way yaqiinisay baa ilahay way og yihiin ogow marka qalbiga way ka og yihiin lisaanka inay oga dhawaaqaanna waa diidaya falam yajcalhum ilaahay kama yeelin mu'miniina kama yeelin yani bistayqaanihim yaqiininta ay yaqiiniyeen oo qalbiga ay ka yaqiiniyeen wainamaa caddahum ilaahay wuxuu ku tiriye kaafiriina waa lijuxuudi alsinatihim waay carabkoodii baa diiday wamadaa abuu xaniifata abuu xaniifa wuu socday yatadafaqu asagoo yani yani sumaayo calaa haada nasaqi asagoo ku socdo taaratan bilqur'aani mar aayad qur'aan u soo delinayo wauqra'ni bilxadiidi xataa badal yani imbihaar wareer ilaa uu daahiro iyo walkhidlaanu yani hoog yani iyo yani khasaaro calaa wajhi jahmi jahmi baa wejigiisa marka aayaadkan waxaan xuja wuxuu ku dadbamiyo helayaade wejigiisa marka waxaa ku dhacday argagax iyo yani khudlaan wa wansalla wuu siimay oo min bayni yaday abi xaniifa abuu xaniif uu hortaagnaa oo dee inaan kula doodaan raba masaa'il aan ku weydiiyaan rabaabuu meesha u imaaday mogtahay hortiisuu ka dhaqaaqay weeye walxaal huwa asagu yaquulu uu leeyahay laqad adkartanii waad i xusuusitay shay-an shay kuntu aan ahaaday naasiyahu mid hilmaamay wax aan hilmaamsanaa baad i garsiisay wasaarjicu ilayka waana kuu soo noqon doonaa uma malaa wuu tegay ilaa kayri cawdatin dibna ma soo laabanin wey hawa usoo laaban de hay wa- waxbaad ixusuusise waan kuu soo noqon doonaa ma- markuu inuu meesha inuu baxsado rabuu rabaa wa- yuu yahay waan soo noqonaya hay wa min dalika waxaa ka mid a xujadiisii yani iyo fasaaxadiisii cajiibka ahayd abaa xaniifa aydane ana abaa xaniifata laqiya daa'ifatan jamaacu la kulmay oo min almulxidiina ka mid a kuwa mulxidiinta oo diinta ka ixis- yani ka inxiraafay waay aladiina kuwaasoo yunkiruuna inkiraya wujuuda alkhaaliqi ilaahay maba jiray leeyihi kuwa khaaliqba ma jira leh ayuu yani la kulmay aye jala wacaze faqaala lahum wuxuu yidhi maa taquuluuna maxaad leedihiin fii safiinatin doon bal ka warrama doon maxshuunatin yani laga buuxiye bilafqaali alaab baa laga buuxiyey culaysyaalo bilafqaali culaysyaalaha laga buuxiyey mamlu'atin laga buuxiye bilamticati alaab iyo walaxmaali wey rar laga buuxiyey doon la soo raray oo yani rar fara badan iyo alaab iyo maacuun laga soo buuxiyey oo badi socota qad axaadad bihaa ayna hareeraysay fii lujatin bad fii lujati lbaxri dheh amwaajun mutalaatima doontaas aad bay doonta u raran tahay badi bay marka markay soo gashay qad axaadad bihaa doonta waxaa hareereeyey fii lujati lbaxri badda hirkeeda xaaluu ka mid yahay amwaajun hirar baa hareereeyey mutalaatima ee iskor fuulayo wey mutaraatima hir fara badan daba yani yaafuur markaasuu hirarkiisaas dhinacyaha o dhan uga imaanaya doonta wa casafad waxaa dhabatay bihaa doonta waxaa ku dhabatay riyaaxun caa- yani caasiya dabayl aad u darana way way dhabanaysaa wey dabayshaa markay dhabato badda ay moogta hirku kaco kha- khatar weeye moogta maraakiibta iyo doonuhu inay yani qarqoobaan wey Aa, khatar wey maxaa yeele yani maamkii yani badda o dhan iyo jihadeedii baa dhumaysa hirkii baa wuxuu noqonayaa yaa kacayo marka hirkaa hadduu kaco marka waa khatarteeda baddu inay degto mooge laguma socon karo marka waa yani wacasafat biha riyaaxun caasiyatun dabayl aad u daranna way ku dhabanaysaa hayra annahaa iyadu doontaas dabaysha saa u dhabanayso hirka saa u kacayo khatartaas ah dallad waxay ahaatay tajriid mid iska soconayso haadiyatan xaalay tahay mid degan fii ariiqihaa wadadeeda inay ku socotaa almarsuumi loo calaameeyey badda dhexdeeda moogtahay maraakiibta iyo doonuhu wadday ku socdaan wey waayo sida yani barigan wadada loogu socdo oo kale saasoo kale wadda lagu socdaa marka dariiqii loo calaameeyey ku socotaa wa tamdii way iska soconaysaa mudmainatan ayadoo xasiloon ilaa gaayatihaa gaayadeedii almacluumi la yaqaana min gayri ildiraabin walaa khalalin walaa ilxiraafin intaasoo hira makacaya doonta saa dabayshka saa uma u dhabanaysaa baddu makacsan tahay doontaas wax inxiraafa kuma sugna ma qalloocanin wax khalal ah kuma imaanin ildiraab isma baraanbarin caadigee bay iskaga socotaa toos bay u socotaa markay baddu deganeed ee ninka mallaaxee naaqudaha uu hogaaminayo sida ay u socon jirtay sida unbay iskaga socotaa walaysa calaa dahrihaa waxaaba intaas sii dheer intaasoo dabayla iyadoo kacaysa doontaa tartiibta isaga socota waddada aan ka leexanaynin intaa waxaa usii dheer walaysa calaa dahrihaana mallaaxun yuxkimu sayrahaa doonta dusheeda ma saarno mallaaxu naaquuda wax naaquuda oo doonta wada maba jiro na- ma- mallaaxaasoo yuxkimu sayrahaa yacni doonta socodkeeda toosinayo oo amase muwajihun nin muwajih ahoo yunadimu yacni khadwaha tilaabadeeda hagaajinayo nin naaquuda oo doontii toosinayo male oo wax wadaba ma jiro doontii sidaa u wado keligeed baa iska socotay Do- doonta way aad bay u raran tahay dabayl baa kacayso badi hirkeedii oo dhan baa kacday doonta wax wada male waa doon badda laysaga sii daayay markaasi haddana waddadii toos a u socotaa xaggi xagga uma leexanaysa toos bay u socotaa bal ka warrama doontaas afa yasixu dalika fi lfikri caqliga ma rumaynaya arrintaas bal ka warrama bal ka warrama arrintaa haddii lagu sheego oo doonta noocaas oo ninna wadin oo saa isaga socoto caqligu ma rumaynaya faqaaluu waxay yidhahdeen laa waxaasba caqligu rumaynaya ma ina haadaa shay-un weeye laa yaqbaluhu lcaqlu walaa yujiizuhu lwahmu waxaas waa wax caqliguna uusan yani ayahay uusan aqbalaynin yani caqliga wax ku banaanna maba ahaba ayuha shaykhu doon keligeed bad la ysaga riday oo ma- yani naaquudo wadaba aan jirin oo malaxa wado naaquudo wadaba aan jirin hirna usii dheer tahay oo badii oo dhanna ay kacsan tahay yaa wadadii caadigeed isaga socota ilaa dekadeeda ay ku xidhatay oo yaa wadaha balaayada ilaa ay dekadeeda ku xidhatay iska soconi taas wax caqligu rumaynaya maaha walaa yujiizuhu lwahmu ya ayuha sheekh sheekhiyo waxaa sidiisa waan waxaan wax caqliga ogol yahay ma faqaala wuxuu yidhi abu xaniifa abu xaniifa wuxuu yidhi ya subxaana allah ilaahay baa nadahane tunkiruuna waxaad inkiraysaan an tajri safiinatun doon inay fi lbaxri badda isaga socoto jaryan muxkaman socod wanaagsan min gayri an yakuuna lahaa yani rubbaanun yatacahaduha ayadoo yani naakuudayaal iyo wax muwajih oo doonta wada uusan jirin doon inay badda isaga socotaa diidaysaan wa tuqiruuna haddana waxaad qiraysaan oo sheeganaysaan qiyaama haada alkowni koonkan inuu iska taagay iska qumay keligiis a qiyaama haada alkowni koonkan inuu qumay oo bibixaarihi badihiisii addaakhira wa aflaakihi yacni falagyaalkiisii assaa'ira wareegeysay falagiisii wareegayey wa tayrihi shimbirihiisii assaabixi ee duulayay saa u dabaalanay wa xayawaanihi xayawaankiisii asaarixi foofayey durka isaga foofayey min gayri saanicin yuxkimu sancatahu iyadoo wax saanic oo sameeyo abuurayba uusan jirin busaan iska noqday uun waad qiranaysaan ka waran doon badda dhexdeed isaga sii socotana ma suuroobaysa baad leediin ya doontaan badda haddii lagu rido waa iska suurtagala dee doontu inay un hirka iska raacdo iska dhuntana waa laga yaabaa inay un toos isaga socosanaysa iskama suuroobi karto marka doon baad diidaysaan inay toos u socoto koonka intan la ego saan u camiran oo badihiisaa socdo sidaa u socdo iyo buurihiisaa saa u taagtaagan iyo samaawaadkiisa iyo shimbirahan duurkaa yaacaya iyo xayawaanka duurkaa u foofaya iyo waxaana yani kala duwan ee makhluuqa noocan aad arkaysid yaa iska taagan khaaliqna ma abu khaaliq abuuray ma jiro wax hadda wada maamulkeeda tadbiirinayo maamulkeeda wada ma jiro waxaasna waad rumaynaysaa marka hor ya waxaasna rumaysan yihiin yaad rumaysantihiin bu min gayri saanicin yuxkimu sancata wax saanic ahoo sugay oo sancadiisa sugay usan yeelin wamudabirin mudabir yuxsinu tadbiirahu hadda maamulkiisa hagaajinay tabban lakum halaag baa idin sugnaadee welimaa ta'fikuuna iyo wax aad been abuuranaysaan oo beenta ah halaag baa usugnaaday wa bacdu intaa bacdigeeda de maxay jawaabayu celinaya meesha ku ifxaameen waayo wa bacdu intaa bacdigeed faqad qadaca abu xaniifata wuxuu gooyey rixlat alxayaati nolosha intay ahayd noloshiisu intay ahayd waay kullihaa dhammaanteed rixlat lxayaati yani rixlat lxayaati kullihaa yunaafixu mid yani daafacayo can diin illahi ilaahay diintiisa bimaa wahabahu lkhaaliqu allaha khaaliqa wuxuu u hibeeyey buu ku difaacaya oo min xujatin baaliqa xujada baaliqa ilahay uu siiyey cajiibka wa wayujaadilu wuu doodayaa can sharcihi ilaahay sharcigiisii bimaa xabahu llahu ilaahay wuxuu siiyo min mandiqin yani min mandiqin hadal ah fazin oo kelia fasaaxada iyo yani xujada cajiibkae la siiyo falamaa ataahu lyaqiinu geeridu markay u timid wajaduu way helaan abu xaniifa fii wasiyatihi dardaarankiisa annahu asagu cazama calaa ehlihi ehelkiisii inuu ku amray an yadfanuuhu inay duugaan fii ardin dhul inay ku duugaan dayibatin oo yani xalaal awa wa an yujanibuuhu inay ka dheereeyaan kula makaanin makaan kulligii fiihi figiisa shuubatu qasbin boob uu ku sugan yahay meel alla meesha loo malaynayo meel la boobay inay tahay haygu duugina buy meel xalaal oo hurtaan halaygu duugo falamaa balaqad markay gaartay wasiyatu wasiyadiisii almansuura mansuur markay gaartay ninkii markaa amiirulmuminiin aha qaala wuxuu yidhi man yacdilunaa yaa nooga cudur daaraya min min abi xaniifata xayan wa mayita abu xaniifa yaa nooga cudur daaraya ayahay xayan xaalu yahay iyo wamayitanba waa marka yacni wuu naseexeeye waaye asagoo nool iyo asagoo dhintayba waayo markuu dhimanayaba waayo walaqad awsaa abu xaniifata wuu dardaarmay bian yatawallaa inuu yani tawalliyo qaslahu dhaqidiisa alxasan binu camaarata ninka la yidha xasan binu camaar hay dhaqo oo hay kafanuyo falamaa qasalahu markuu dhaqay qaala wuxuu yidhi xasan binu camaar raximaka allahu allaha kuu naxariista ya abaa xaniifa wagafara laka allaha kuu dhaafo oo yani afara laka allaha kuu dhaafo jazaa maa qadamta waxaad hormartay jazihiisii abaalmarintiisii allaha kuugu dambi dhaafo fa inaka adigu lam tufdir maada afurin mundu alaaiina sana soddon sano waqti laga ilaa soddon sano weligii maalima afur soomana walam yatawasad muusa barkanin bileyli habeen walam tatawasadne maada barkanin bileyli habeen yemiinaka gacantaada mundu arbaciina sana afartan sano wakti hadda laga joogana gacantaada midigtaa sidaa umaada barkani habeen maba seexanin waay afartan sano walaqad ascaba alfuqahaaa fuqahadii yani ayuu daa yani walaqad ascabta alfuha- fuqahaaa dhe fuqahadii baa daalisay waa daalisay min bacdika adiga gadaasha fuqahadii gadaasha way kugu daaleen waay de wax aad samaysay wax samayn karaba ma jiro waay wax samayn karaba ma jiro waay ay radia allahu canhu wa ardaah